بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسي لباتن سقالات كتابك يا الياقوت النفيس المساقات مساقات اسلا ورابتن باليرا اسلا ورابتن حق بيرها wax baa waa bay ka ti- ka imaanaysaa Ee, aqo- cu- culimmadu kalaam badan iyo hadallo badan bay ku leeyihiin musaaqaadka kitaabka inoo sheegaya almusaaqaatu luqatan xagga luqada maaquudatun waxaa laga soo qaatay min asaqyi oo waraabin ah wa sharcan xagga sharcigana mucaamalatu shaksi shaksiga la mucaamaloodkiisa weeye gayrahu isaga keyrkiis oo cid kale ah calaa shajarin geed calaa shajarin geedo oo maksuusin la khaas yeelay geeda la khaas yeelay dhir beer ku yaalo la khaas yeelay oo gaar ah buu dhahayaa geedahan iiga shaqee muxuu qabanayaa liyatacahadahu soo u faajafaajoodo wardiyo uga- ugaga hayo bisaqyin waraabin iyo waqayrihi waraabin waxaan haynba geedahan een, ka shaqee waraabi qodaxda iyo dariiqa u hagaaji een, maamul wathamaratu miruhuna lahumaa labadoodaa wadale kii geedaha lahaa iyo kan shaqada loo dhiibo la yiri waraabi shaqaalaha beerta een, beer oo dhan iyo geedaheedna ma aha waa lagu sheegayaa wathamaratuna albe- lehu- lahumaa labadooda inay u ahaatay bisiiqatin oo maca siiqatin siiqa maceed lagu heshiinayo marka een, musaaqaadka marka laga hadlayo iyo musaaqaad iyo musaaraca kala jira musaaracada qof baa beer leh shaqaale u dhiibayaa wuxuu leeyahay abuurkana anaa bixinaya meesha lagu gurayo adiguna beerta abuurka geli oo ka shaqee wakaa miruhuna waa naga dhexeeya saasoo kale u dhahaya musaaqaadka haddaan ku jirnana waxa weeye geedahan ka shaqee wax la beeraya maaha geedahan ka shaqee waraabin iyo wax allaale waxay rabaan u qabo miraha ka soo baxana waa ina ka dhaxaynaya waa ina ka dhaxaynaya saasoo dhahaya ayib intaa markii halkaa la sheegay qisooyin kale uu sheegayaa oo salmaan alfarisi qiso la xiriidha iyo qaabkii eh, wax u beeray oo qiso dheer ah oo dee salmaan waa saxaabiga weynaada oo taariikhda dheeraa oo cimriga badanna ilaahay siiyey markii lagu xujeeye la yidhi saddex boqol oo geed waa inaa beerdho markaa saddex boqol oo geed beedhid baa xor noqonaysaa Eh, kabacdina nebiga iyo muslimiinta ayaa gacan siiyey ayib qiso kale wuxuu sheegayaa nin baa wuxuu soo maray nin duq ah oo weyn oo geed timireed beeray kaasuu yidhi yaa sheekh ma geed timireed baa saacaddan beeraysaa adoo nin duq oo weyn ah goormaa miro kugu dhalanayaan maadaama cimri ku gaarsiinaya ilaa mudda geed ku baxaya muddo ka bacdiba miro yeelanaysaa markaasuu yidhi qarasa man qablana dadkii naga horreeyaa wax beeray fa akalnaa waa cunna waxay beereen baanu soo gaarno cunnay wa naxnu naqris annana waanu beeraynaa liman bacdana dadka naga dambeeyaan u beeraynaa liya'kulu say u cunaan dadka naga dambeeya say u cunaan baan u beeraynaa waay arkaanulmusaaqaat marka waraabtanka arkaanteeda arkaanulmusaaqaati sittatun waa lix maalikun mid maaliga midka geedaha leh oo maaliga ah wa caamilun midka caamilkaayo shaqaynaya waa labo wa camalun camal iyo shaqo la qabanayo waa saddex wa thamaratun miro miraha soo baxaya oo hadhow la qaybsanayo iyo wasiiqatun siiqada iyo caqdiga la ridayo iyo wa mawridun lilcamali camalku meeluu ku aroorayo mawrid lilcamal shaqada la qabanayo meesha ay ku arooreyso la qabanayo geedahan salkooda biyaha lagu shubayo la xanaantirayo la hagaajinayo iyo waxa la midka ah mawrid lilcamal baa la yidhahda iyo waxa weeyaan intaasay ku noqonaysa sidaas baa lagu maamulaya geed timireedkiibaa mawridkii ah meesha camalku ku arooray miraha soo baxaya waa timir culimmada qaar baa arkaanta shan ka dhiga shardulmaaliki marka walcaamili maaliga wax leh iyo caamilka shardigooda filmusaaqaati waraabtanka isla waraabtanka shardulmaaliki walcaamili labadaas shardigoodu filmusaaqaati isla waraabtanka sharduhumaa labadooda shardigoodii oo kala weeye filqiraadi haddeer baabulqiraadan soo marnay faa'iida wadaag markaan soo maraynay shuruuddii loo shardinayo labada faa'iida wadaagaysa baa halkaana shuruud u ah qaraadkii iyo wakaaladii bay lamid tahay waaye maaligan iyo caamilkan waxaa loo shardinayaa xagga wixii loo shardinaya qiraadka wakiilka iyo muwakilka yaa qaangaar yahay caqli leeyahay wixii lamid ahaa shuruudu camali lmusaaqaati musaaqaadka camalkeeda shuruudeeda shaqada la qabanaya wey shuruudu camali lmusaaqaati ithnaani waa labo allaa yashrida waa inuusan shardin cala alcaaqidi kan caaqidka ah dushiisa maa laysa calayhi waxaan dushiisa ahayn waxaan dushiisa saarnayn waa inuusan ku dul shardin haddii ninka maaliga ay caamilka meesha ka shaqaynaya ku dul shardiyo bur beertana ka shaqeey derbigaasna dhis ama maaligiibaa waxaa lagu dul shardiyey adigu toggan biyuhu soo marayaan kanaalka samee oo kanaalka noofal oo ciidda ka waxe oo waka caqdiga ma ansaxayo waa inaan lagu dul shardin calal caaqida kan caaqidka ama maalig ha noqdo ama caamil ha noqdo maa laysa caleyh waxaan dushiisa ahayn waa inaan lagu dul shardin waa an yuqadara waa in lagu qadaro bizamanin zaman iyo wakti musaaqaadka zamankaasoo macluumi la yaqaan wakti baa lagu qadarayaa hal sanaan kula waraabtamay oo shaqada naga dhaxaysaa hal sana ka badan waa inaysan weligeed iska socon ee waa in muddo ay leedahay mutlaq waa inaan laga dhigin waaye muddo waxaan lagu heli karaa la rabaa marka bizamanin oo macluumin la yaqaano oo yuthmiru fiihi dhexdiisa uu miro bixiyo ashajaru geeduhu qaaliban inta badan inta badan muddo miruhu ku baxaan baa shaqada lagu heshiinaya hadda haddii shaqadan la qabto ilaa xilligeebaa miruhu ku baxayaan beertu ku baxdaa xilliga xagaaga xilliga guuga xilliga kadaaga intaasoo bilood intii baa lagu heshiinaya intii ayaa shaqada laga dhigaya inta badan muddo ay miruhu yimaadaan baa la rabaa in laga dhigo labada geedoo musaaqaadku ka suroobayo waa nakliga oo timirta ah iyo cinabka maadaama ka imaam shaafici markii loo firsho qadiimka waaye geedihii kale tufaax iyo laymuun iyo kadaa fulaan iyo meeshiisa soo geli laakiin hadda iyagii baa lagu wada shaqaysaa geedahaas in iyana la ogolaado ayib shuruudu hamarati miraha shuruudoodii shuruudu hamarati ithnaani waa labo kownuhumaa kownuhaa hamarta iyo miraha ahaanshaheeda lilcaaqidayni labada heshiiyey caqdiga riday miruhu inay u ahaadaan waa maaliga iyo caamilka shardi labaad wa kownuhaa hamarkaas iyo miraha ahaanshihiisa macluumatan mid la yaqaan biljuz'iyati jusnimaa loo yaqaan jusnimo baa loo yaqaan waa maxay mirahan labadan qof baa wada leh garanna inta la kala leeyahay ma la yaqaan juz ahaan baa loo yaqaane intay noqon doonto ma naqan macnaha wixii noo soo baxa adna bar baan leedahay adna bar baan leedahay adigu saddex meelood meel baan leedahay leedahay adna laba meelood saddex meelood labaan leeyahay juznimaa loo yaqaan juz intee lahaa waxaan shaqada markay dhammaato saddex meelood meel afar meeloodoo meel kala bar juznimadaasaa loo yaqaan laakiin dee barku intuu noqon doono ma naqaan inta kiish soo bixi doonto ma naqaan lama gaarin shuruudu siiqati lmusaaqaati waraa waraabtanka siiqadiisa shuruudeeda shardu maya shardu siiqati lmusaaqaati shardu siiqati lmusaaqaati shardu siiqati lbeyci un weeyaan beeca si- siiqadiisa shardigeedii shuruuddii halkaa loo shardin jiro badnayd oo kala halkaana leedahay ilaa cadama taaqiiti waktiyeynta la-aanteeda mooyaane halkaa wakti lama qaban karin laakiin halkan wakti baa la qabanaya آه، هل سنة لبا سنة قدر انت هسو بلود إلا عدم التأقيت تأقيت يا وقتيين انت لا أنت يا دمو يعني وهل كان للدوني حقون أن للدوني هم بالقريبية طيب هل كان تأقيتك ولا مارمان مساقاتك وعقد لازم من الطرفين قول أنا كمان بحكره مالكنا كمان بحكره caamilkuna kama bixi karo shuruudu mawridi lmusaaqaati waraabtanku meeshuu ku aroorayo shuruudeeda meesha waraabtanku ku aroorayo meesha laga shaqaynayo geetimireedka wey iyo cinabka iyo shuruudu mawridi lmusaaqaati sitatun lix weeye an yakuuna waa inuu yahay naklan timir aw cinaban ama cinab geetimireed ama geedka cinabka la yiraahdo labadaas baa lagu heshiinaya waaya geeda kale maya geedka tiinka la yidhaahdo iyo tufaaxa iyo bidiikha iyo kuwaasoo dhan haliska daayo wa an yakuuna waa inuu yahay geedku maqruusan mid la tallaalay geed aan weli la tallaalin lama rabo geed tallaalan waa inuu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay mucayanan mid la cayinoo la magacaabo mubham lama rabo labadaa beerood middood baa iiga shaqaynaysaa lama rabo musaaqaad kugula gala waaya waa in mucayan uu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay mar'iya mid la arkayo waxaan la arkayn mada waa mid la arkayo waa inuu yahay haddaan la arkayn ninkii meesha lahaa waaba indhala'ya dee mada markaas wa an yakuuna waa inuu yahay biyadil caamili geedka laga shaqaynayo shaqaalaha gacantiisa waa inuu ku jiro biyadil caamili nin kale hadduu dhaha anaa geedaha gacanta ku haynaya laakiin aduu ka shaqee keliya laga yeeli maayo waan laa yabduwa waa inuusan laahirin salaaxu thamarihi mirihiisa wanaagoodu geedaha mirahooda hadday baxeen oo bislaadeen dee ninkan muxuu ka qabanaya lala heshiinayo looma baahna intaan weli miraha aysan laahirin wanaagooda wey waan laa yabduwa waa inuusan muuqan ama laahirin salaaxu thamarihi mirihiisa suubanaantood waa inaysan weli laahirin waxaa la rabaa miro aan weli daahirin inuu ninkaani ka shaqeeyaa la rabaa waaye ee miro dee bislaaday oo bannaankaa yaalla maxaa loogala heshiinaya suuratulmusaaqaati musaaqaadka qaabkeeda suuratulmusaaqaati an yaquula zaydu zayd waa inuu ku yiraahdo licamri saaqaytuka waa kula waraabtamay anigu adiga calaa haada nakli iyo timireedkan timirtan sanatan hal sano wataa muddadii litatacahadahu saa u faajafaajooto ula socotid waxaana iigu shaqaynaysaa binisfi thamari miraha barkood wakaa juziya loo yaqaan wixii soo baxa barkoodaa leedahay fayaquula camrun camarna yidhaahdo qaabiltu warkaas waa aqbalay buu dhahaya waa yeelay waa yeelay mar hadduu yidhi khalaas waa soo abshirat alijaaratu waxa ijaarada la yidhaahdo ijaara waa maxay waa kiro ijaaradu waa kirada alijaara ijaarada waxaa la yidhahda waa abwaabta muhimka intaa waxbaa la kala kareysanaya mujtamac iyo bulshadan u baahanta qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaacaba waa lagu sheegay dadkuna waa ku shaqaysaan ilaa waa hore ilaa imika waayo fain ardacna lakum faatuuhunna siiya gabdhaha ujuurahunna ujuradooda siiya gabadhiina nabi shucayb waxay tidhi qaalat ixdaahumaa yaa abati istajirhu ina khayra man istajarta alqawiyu alamiin qofaa kiriysata waxa u fiican mid xoogna leh aamin ah ilaa nebiyullaahi shucayb baa wuxuu kira qaatay nebiyullaahi muuse ii shaqeybey qisadii caankaa masar buu ka soo tegay nebi muuse nin qibdiyuu ku soo dilay qoladii fircoona meesha madyan la yidhaahdo ayuu yimid walamaa warada maa madyana halkaa markuu kusoo arooro yimid dadkii xoolihii waraabsaday ba arkay arigii waraabsaday laba dumaran xoolihii horayaan bannaan halkaas aysana waraabsan maa khadbukuma bi war maxaa idinku dhacay qaalataa waxay dhaheen laa nasqi waxba ma waraabsano annagu xataa yusdira ricaa xoole waraab xoole xoolole jirayaashu iyo xoololaydu ilaahay xoolahooda fulsanaan oo raggii meeyi aabbahayaa jiro waa abuunaa sheekhun kabiirun aabbahay waa nin weyno duqa waxba ma waraabin karo waa tabar dhig waa nabi shucayb markaasuu ceelkii tegey dhagax weyn baa dusha ka sarnaa baa layidhi dhowr nin baa dhagaxaas ka qaadi kardha meesha madhaa inta kuwii xoolihii waraabsadaan bay dhagax weyn af ka saareen baa laga yaabaa dhagaxii buu ka tuur ilaa nebi muuse waa xoog badnaa feerkiisa nin baaba u dhintay hal nin oo feer ku dhuftay markaasuu arigii labada gabdhood u waraabiy xagga markay tageen oo nebi shucayb loo sheegay igu yeera ninka arig waraabso waa loo yeera ina abiy yadcuuk aabbahayaa kuu cayaa layidhi kuu yeeray liyejzeeka ajra maa saqayta lana inuu kaa abaal mariyo shaqada u qabatay qisadii caankaada qur-aanka lagu sheegay meesha haddii la tegin wuxuu yidhi laba gabdhood labada gabdhood midood baan rabaa inaan ku siiyo adiguna sideed sano shaqaale ii noqo toban haddaa ka dhigtay fain atmamta cashran famin cindik haddaa toban ka dhigtayna kasii fiican nebi muuse sidii buu sameeyey gabadhiina waa loo guri qisadii noocaas ayadoo kale wey marka hadda qur-aanka baridiisa in ujro lagu qaato aadaanka ujro in lagu qaato waxyaalahaas dhan waa la ogolya laakiin aqimka yaan lagu qaadanin aqimka aqimaadu wax culays iyo dhibla maaha waaye haddii la yidhahda microphone baa la helo adinkii laftiisu dhimale awal minaarad baa la kori jiray cirkaasaa loo bixi jiray xaggaa koraa laga adimi jiray sii soco iyo soo soco iyo salaad kasta xagga aad ba ahayd mogta hadda laakiin halka dhow baa laga adimaya aqimkii iyo adinkii isku mid bay noqdeen maxaa la samaynayaa buu leeyahy kitaabka waay ilaa microphone baa la helaya waxaa la leeyahay dhimale sidii baa loogu qaadan karaa sida hadda salaadaba loo qofka musaafirka inuu qasriyo ugu bannaanta isagoo safarkiisu safar gaaban safar macnaha raaxa leeyahay ya oo masaafada muddo yar ku jari kara oo diyaarad la socda salaadda waa qasrin karaa waayo gaal qofka muslimka ah naftiisa ma ka kareyn karaa gaalo inuu u shaqeeyo hadda dadku wada dhoofayo dhan gaalay rabaa inuu shaqeeyo waxay raa islaam u shaqeeye waa bannaanta waa is laga fiican yahay waayo sayid cali baa nin yahuudiya shaqaalo u noqday baa la yidhi inuu ceel biyo uga soo dhaansho halkii dalow wuxuu kula heshiiyey xabad timira afartan dalowba usoo saaray afartan xabood timira wuu kaga qaatay intuusan guursan bay ahayd gabadhii nebiga calayhi salaatu wasalaam arka marka waxaa la yidhaahdaa alijaara waa ismun magac luqatan xagga luqada ismun oo lil ujra ism oo ujrada u sugnaaday wey ujrada la qaadanayo wa sharcanna waa caqdun caqdi oo calaa manfacatin ahaaday waxaani waa caqdiga heshiis manfaco dusheeda ahaaday manfacadaasu macluumatan la yaqaan gurigaana kaa karis haye manfacadaa qaadanaysa waa la yaqaan maxay tahay gurigaa inaad dee degtid oo harsatid oo manfacada kaa soo gelaysa waa la yaqaan calaa manfacatin oo macluumatin la yaqaan manfacadaasoo maqsuudatin loo qasdo oo la daneeyo manfacadaasoo qaabilatin aqbalaysa lil bedli dhiibid manfaco bedelkeeda aqbalaysa in wax la bixiyo war maxaa lacagta u bixisay dee gurigan dhan baan ka deganahay ninkaano deganaanshahan ka deganahay manfacada aan ku qabo baan lacagtaan u bixinay marka qaabilatin waxay aqbalaysaa lilbedli dhiibid iyo wal ibaaxati bannayn taasoo biciwadin ciwad ahaatay ciwad kaasoo macluumin la yaqaan kharash ama qadar la yaqaan ayayna ahaatay ciwad macluumin ciwad kaasoo macluumin la ogyahay wey macna waay أركان الإجارة أركان الإجارة أربعة وي صيغة صيغة كو وأجرة أجرة لقادني وخرج كلا بحني كرادي كم وي إيه ومنفعة منفعة لاستعمالي آه من غورغا غارغا كاكريسا منفعة لغا ربا غورغا لغا كريسا منفعة لغا ربا منفعة إيه وعاقد كي عاقد كها لبدو واحد كلا حيران يسوي طيب taasna sidaas baa la dhahaya waxaan manfacadoodu maqsuudo ahayn waxba looma baahna ijaaro ma imaanaysa meesha xabaddan liintaa keen ursada intay iga qaadaysaa iga kiraysa iyo tufaaxan iyo inaa ursadaa keliya inaa cuno maaha hama suuroobayso dalaalka ka waran kelimad yar buu inta dhow lacag iska qaadanayaa dalaal kelimad aan dhib lahayn waa inaan waxba lagu siin laakiin kitaabkan wuxuu leeyahay hadda maanta dalaalku hadalkiisu wuxuu yeeshay raad weyn buu ganacsiga ku leeyahay dadka wax kala gadanaya ma yagaaba is arkaba dalaaliin baa u dhaxaysa ha marka dalaaliinta maahiriinta ayoo aada loogu kalsoon yahay waa in waxooda la siiya noqonaysaa buu yidhi maanta qiso kaleu sheegayaa wuxuu yidhi ninka takhtarka ah hadda ujra iyo kharash buu qaataa lambar buu lacag ku qaataa waxbuu qaataa daawo uu kuu sheegay caafimaadka in la bartana waa arrin fiican sideedaba kelimad aan dhib lahayn buu lacag kaa qaadanaya xanuunkaasay maxaan sameeya ee barsamool qaado madaxa laga haya hayeel toban dollar iska bixi intaa barsamool qaado toban dollar uu kaaga qaado tusaale hay ma loo ogoli rag baa yidhi waxaa saa u dhib yar waxba kuma qaadan karo kelimad dhibla maahe isagana dhib kuma hayso sageelgiis baana yaqaan nin shiikhaa marka wuxuu yidhi ilmaa iga xanuunsadayoo nin takhtar aan u geeyeedo meesha singafuura singafuur ayaan ahayd buu yidhi takhtar maahir oo cajaa'ib aan u tegayo wiilkii hadduu fiirshay ilmihii isla markiiba wuxuu yidhi maradun basiid xanuun basiida ninkaan hayaa waxba culays ma leh xanuun weyn maa daawo u sheegay wiilkii ilmihii daawadiibu isticmaalay daawadiina waa ku biskooday muddo ka bacdi baa takhtarkii warqadii soo diray buu yidhi faatuura boono iisoo diray bimablaqin laysa bilqaliil xoola aan yarayn buu yidhi iska bixi iyo maalintii waa adiga ii keenay ilmaha markaasaan soo aaday buu yidhi takhtarkii inaan bal arrinta kala sheekayso ruuxaanoo lacaga ma kelimadii waagii baa nooga qaadaysaa intaanoo xoolo ah soo yiri fariiso kursigan halkaa fariiso cabaar buu iga maqnaa hadhowba wuxuu yimid buu yidhi isagoo intaanoo buug oo dafaatir xisaabiye xisaabi ka buuxdo buu hortayda saa usoo dhigay intaanoo dhakhaatiirtu buugag baa saa meel wax kasoo faylashii baa waxaan soo hordhigay wuxuu yidhi daalaco akhri waxa kharash ku qoran laygu leeyahay akhri maxaan ka akrinayaa baan idhi waxaad ogaanaysaa buu yidhi inta kumanaan kun la doonaya inaan bixiyo oo aan markaan takhtarnimada baranayey wixii kharash aan ku soo bartay baa meesha ku qoran adduunka innaga ma naqaane waxaa la sameeya adduunka jaamacada caafimaad baa qofku gelayaa wuu baranayaa wuu ka baxayaa lacagta waxaa laga goosanaya hadhow markuu dowladda u shaqeeyo lacag kasoo ama isbitaal ka shaqeeyo lacagtiibaa hadhowtii laga goosanaya hadba qadar labaatan sano inuu bixinayaa laga yaabaa lacagtii uu caafimaadka ku bartay hadba qadar baa laga goosanaya laga goosanaya laga goosanaya markaasuu yidhi waxaasoo lacagaa laygu leeyahay yaa haddii aanan macnaha oodayne see baan lacagtaan u bixinayaa haddii aanan cilmigaan bartay aanan usan ii cilmigaan bartay hadduusan waxba iiga taray inuu deynta iga bixiyo dee muxuu ii tarayaa buu yidhi waxaanoo lacagaa laygu leeyahay cilmigaan aan kuu sheegay ku bartay marka fa aqnacani buu yidhi ninka waa iqanciy kelimadda dhibta yaroo takhtarku yidhi ha ku qaato lacagtiis la'anna waxa weeyaan marka cilmu dibbigu waa cilmi weyn buu yidhi dadka qayb inay taqaanaan waa fardu kifaaya khasab ah cilmigu waa labo cilmul abdaan cilmi jirka ka hadla iyo qofka bini aadanka iyo wa cilmul adiyaan cilmi diinaha ka hadla diinta marka cilmiga jirka ka hadlaya waa muhiim isaguna in la bartana waaba ajar bay leedahay ummaddaa la anfacaya waayo laakiin wuxuu yidhi maanta takhaatiirta badankoodu maa him maa hamuhum maanta takhaatiirtu mas- himigooda iyo fekerkoodu ma aha ba yidhi ila istinzaafu jaybil maridi qofka jiran jeebkiisa inay kala baxaan oo dhaqaalaha mooyaane qofka inay daba joogaan oo caafimaado oo tan ku guuleysaan oo tan ku dayaan oo tan ku dayaan oo in qofkaa jiran jeebkiisa unbay maanta himadooda noqoto qaar baa arkaysaa ba yidhi isagoo qofka jiran ku dheeraynaya muddada uu daawada ku wadayo isagoo dhaqaalo badan uga sameeyo soo noqo sii noqo soo noqo kadaa waaya marka nin doctoora baan waxaan weydiiyey bay yidhi niyo waxaan idhi doctor oo takhaatiir badanoo waxaan arkay qofka un jiraan ka faa'iidaysanaya beri- keliya aan xuquuqul insaaniya bini-aadanimada xataa aan ilaalinay oo aan dad nasahan oo sharafsan ahayn dhaqaale un bay doonayaan markaan takhtar wuxuu ahaa maskax badan buyiri takhtarkan su-aasha weydiiyey wuxuu igu jawaabay mithlu kathiirin min culamaai diin waxay la mid tahay in badanoo culimo ah say yaba sameeyaan culimaduma ma wada fiicna aa kuwa iyagu waa diintii aan nisaaha iyo sharaf iyo qiimo ya aan kulahayn oo aan culimo fiican ahayn marka masaa'il kaloo badan buu ka hadlayaa kasoo soco wuxuu yidhi shuruudul ujrati ujrada shuruudeeda ujradu waa wixii la qaadanayey kiradii keen wey kiradii la qaadanayey kow shuruudul ujrati ru'yatuhaa arkideeda weeye in kaanad hadday tahay mucayanatan mid la cayinay ujrada waa la cayini karaa waxaa dhihi karaa maradan lacagta ku duuduuban gurigan iga kiriso goobtan intaanu alaaba gurigan iga kiriso ama gaariga iga kiriso marka haddii waa in la arko hadday mucayano tahay wa kownuha ahaanshaheedaa shardiya macluumatan mid la yaqaan inay tahay jinsan xagga jinsiga waa lacag wa qadran xagga qadarka waa kun wa sifatan xagga sifada waa geymbaar ama waa lacag fiican in lam takun kadalik waaye wa sifatan xagga sifada in lam takun haddaysan ahayn kadalika sidaas waa mucayana haddaysan ahayn wey wuxuu yidhi marka wa kownuhaabaa shardiga ahaanshaheeda xaalatan ay xaallo tahay ujrada waa in meesha lagu bixiyo goorma xaaladaasoo musallamatan weliba la sallimay oo la dhibay fil majlisi meesha wax lagu kala karaysay lagu sallimay fii ijaarati dhimmati ijaarada waa labo ijaarada ijaaratu dhimmada la dhaho midna ijaaratul cayn baa la dhaha hadday cayntaanaan kaa karaysay gaarigaanaan kaa karaysay adigaan baan ku karaysay inaad shaqadan ii qabato halkaan ii dhisid fuundi baa tahay ee waxaa tahay xamaal wax kalaa tahay marka cayn baa karaysatay marna dhimmo waxa weeye qofka dhimmada waxa weeye adigu wax qaba maaha waxa weeyaan waxaan kaa rabaa intaasoo kun oo kiish inaad boosaaso ka radhidoo aad beledweyne geysid isagaa laga rabaa inuu raro dadba u dirsanaya isaga isagii jidhaa waxaan kuu kiraystay in layga soo xajiyo adaa iga masuula xajka in idiga soo gudbo hadduu doono qof kalow u dirayaa ijaaratu cayn maaha waa ijaaratu dhimma waay fi ijaarati dhimma waa in marka meesha lagu kala qaato i- ujradii qarashkii waa in meesha lagu kala qaato qarashkii waa in meesha midaan kaloo gurigaana kaa karaysay shardi maahan qarashka meesha lagu kala qaato bilka bacdi waa bixin laba bilood ka bacdi waa bixin waxa weeye haddana waa la bixin karaa hadhowna waa la bixin karaa laakiin ijaaratu dhimma hadday tahay oo qofkan shaqada loo diray inuu isagu uun qabto saw doono ha ku qabtee waxaa laguu xilsaara hawshaa in la qabto way laguu karaysay maogta waa in ujradii la bixiyo musallamatan fi lmajlisi fi ijaarati dhimmati ijaarada la yiraahdo ijaaratu dhimmada wuxuu leeyahay hadda haddii qof qof gaari ka karayso maca darawalka haddaa ka qaadatay gaarigii iyo darawalkiisiba aan kaa karaysay hadday tahay darawalka ka mas-uula adiga mas-uulka mati laakiin haddaa gaariga keliya ka qaadatid oon darawal la socon adaa mas-uul ah haddaa wax rarkeeda ka badan saadhid oo ay kharaabto waa adiga dushaad waa magdhabaya weliba an yuriixa bacdal waqti waqtiyada qaar waa inuu gaariga u raaxeeyo gaari maanta o dhan hadduu daaran yaho afar iyo labaatan saac soconayo lama rabo xilli waxaa la rabaa la qaboojiyo matoorka oo la demiyo oo la istaajiyo oo buu u baahan yahay sida xoolahan kale marka hadda lagu guurayo u baahan yahay xilli la furo oo rarka laga dejiyo xooluhu daaqaan awrtu daaqdo ma fahamti taasoo kale u baahanta maantoo dhan waa soconaya gaarigu ma suuroobayso ayib shuruudul manfacati marka manfacada shuruudeeda manfacada meesha lagaa kireeyey aad qaadanaysa manfacada shuruudul manfacati khamsatun wey kownuha ahaansheeda mutaqawimatan inay tahay mid qiimoobaysa qiimo leh shaksi aan wax qiimaa lahayn lama kiraysan karo waayo shaksi aan macnaha waxa uu qabanaya aysan waxba culaysa ku hayn waayo hadda inkastoo ragga hadda wax naadiyo oo xayeysiis baa la dhahaa kelimadood waxbay tadhaa hadda aa halkaasaa takhtariimadoo haggaasaan ka dhegayso ogeysiiskan ka maqlo idaacaddan ka maqlo wixii xayeysiiskii dukaankaa waxaasaa yaallo waxa waxbay tadhaa laakiin awal waxaa la qorayey kelimad qof iska yiro halkaa laamiga iska marayoo daktar hebel baa imaanaya iska yiri de waxba inuu ku muto maaha lagu kiraysto laakiin hadda waa lagu kiraysaayo intaasoo jeer gaariga mikrofoonka lasoo wareego intaa qaado oo hawshaa naadi baa la dhahaya waxna way tadhaa wa kownuha ahaansheedaa shardiya macluumatan manfacadaas mid la yaqaan waa inay tahay caynan wa qadran wa sifat waaye wa kownuha ahaanshaheedaa shardiga maqduuratan mid maqduura maqduurata tasallumi tasallumkeeda iyo qaadashadeedu mid la awoodo waa inay waa tasallum la wareegideeda wey waaye xisan wa sharcan addoon baxsadaan kaa kireey wax la dhacay baan kaa kireey gabarh caado qabtaan kaa baan kaaga kireeyey shaqaale inay ka noqoto masaajidka ka shaqayso ma suuroobi karno manfacadii baan la qabsan karin wa kownuha ahaansheedaa shardiga manfacadaas waaqicatan mid dhacaysa inay tahay lilmustajiri kii wax kiraysay kii kirada qaatay manfacadaani waa inay u dhacayso waaye dayib lamar afar kii kii macnaha wax kira qaatay haddaa hadda qof u kiraysatid cibaado inuu sameeyo niyo laga rabo cibaado aan niyaaba aqbalayn waxaan kuu karaysa maanta inaad salaadaha iga tukatid ma suuroobayso waaye wa kownuha ahansheedaa shardiya kayra mutadaminatin inay tahay manfacadaasi mid damninaysa mutadaminatin kayrkeed waa inay tahay istifaa'a caynin caynta oofsigeeda qasdan qasad ahaan sheega markii lagaa kirayo haddii cayntiisi meesha ku baaba'ayso ma noqonayso waa kownuhaa baa shardiya manfacada ahaansheeda kayra mutadaminatin mid damaansanaysa keensanaysa kayrkeed istifaa'a caynin cayn oofsigeed qasdan weliba qasad ahaan waaye oo dee tan wuxuuba hadda waxyaalaha lagu mithaalinaya kaba mid ah oo kuu qorayo in ay tahay haa shardiga markuu ka hadlayay musta'jirka iyo wakiilkiisa iyo waxaasu ka hadlaya marka wuxuu yidhi waa inay tahay wa kownuhaa kayra muta haddii cayntiiba meesha ku idlaanayso bustaan baa la kiraysa maalan lithamarihi baa loo kiraysa lianna alacyaana laa tumlaku bicaqdi lijaarati qasd bikhilaafiha tabacan kamaa fi listijaari lilirdaaci faina labaan yaqacu taama hadda gabar baa inay wax nuujiso loo kiraysa dee wax ujeedkuna waa caanahan in ilmuhu nuugo caanahan inuu ilmuhu nugo caanihii meel iska yaal damiyaa la helayaa waa in iyadii loo kiraysay noqonaysaa marka taabici weeyaan labankii shardu caaqidil ijaarati ijaarada caaqidka xiraya shardigiisa waa labadii kale ijaarada kale xiranaysa shardu caaqidil ijaarati oo min mu'ajirin mid wax kireeyey iyo wa musta'jirin mid wax kireystay ah kan wax kireynaya waxa la dhahaa mu'ajir kan taadu ku jirnana musta'jir kan wax kiraysanaya shardigeedu waa shardu caaqidil bayci beeca kii xirayey shardigiisa oo kale oo ku kaa beeca xirayo ku ku bayaansanaa min baacin mid wax gadaya iyo wa mushtarin mid wax gadanaya baaci iyo mushtar wixii loo shardin jiray oo kalaa loo shardiyaa ninkan la yiraahdo mu'ajirka iyo musta'jirka mid wax kireynaya iyo mid wax kiraysanaya siwaa islaamil musta'jiri tanaa laga soo reebaya musta'jirka kan wax kiraysanaya islaamnimadiisa markii laga reebo mid kiraysanaya si- siwaa islaamil musta'jir mid wax kiraysanaya islaamnimadiisa markii laga reebo limuslimin muslim aa muslim mid kiraysanaya islaamnimadiisa markii laga reebo inta kale waa iskaga mid Dee tan lama shardiyo tan lama shardiyo waaya ilaa xagga waa iyadii musxafka iyo laga hadlayay qofka laga gadayo iyo qofkay bannaan tahay wuxuu yidhi suuratu ijaarati alcayni ijaaratu alcayn suuradeeda waa qaabkeedi weeye gabagabo suuratu i- i- ijaarati alcayni an yaquula zaydun licamri zayd baa camr wuxuu ku dhahayaa aajartaku waa cayntii oo meesha taagan waxaan kaa kiraysay aadihid daara daartan sanatan sano baan kaa kireeyey litaskunaha inaad degtid bimi'ati diinaarin baana kaaga kiraysay boqol diinaar fayaquula camrun oo yidhahdo qabiltu waa aqbal taa suuradeed u taha ijaaratu cayn weeye waa caynta qofkan gaarigan gurigan waa shay noocaas kala suuratu ijaarati dhimmati dhimada ijaaradeeda suuradeeduna waa tan ay suuratu ijaarati dhimmati an yaquula zaydun licamri waa inuu dhaho alzamtu dhimmataka dhimadaada waxaan laazimiyey adu meeshaad doonta ka keen anigu waxaan kaa rabaa xamla haadal burri burkan raridiisa ilaa beledi kalaa ilaa magaalo hebel bihaa- bihaada diinaari diinaarkan lacagtaa qaado alaabtan anigu shaqadan in la qabtaan kaa rabaa waa waa dhimmo dhimmadiisaa laga rabaa ciduu doona haw diro fayaquula camrun ou yidhaahdo qabiltu waan aqbalay way marka ijaarada xoogaana waa iska war badantaa ad adayna masaaisha qaarkeed waa ka yimaadaan wallahu subxaanahu watacaala aclam bisawaab hadda ijaarada oo kale waxa weeye muddo waa in la sheego soo maaha gurigan sanad baan kaa kireeyey bil baan kaa kireeyey shan bilood baan kaa kireeyey qofka markaas lagama saari karo ilaa muddadii dhammaato qofkii guriga lahaa waa gadan karaa gurigii wuxuu qole ka kireeyey hal sanad baa guri lagaa kireeyey qof kale wuu ka gadi karaa hadda muxuu dhihi karaa gurigan waa kaa kireeyey laakiin manfacadiisa hal sano shaqo kuma lihin qofka aan ka kireeyey baa iskale ijaaradan lagama bixi karo laakiin hadda waxaa keenaysaa in la yidhaahdo qofkii uga guriga hadeer kireysay shan beri kabacdi ka bax toban beri kabacdi ka ka bax een, noo bannee waa ijaarada markii hore waxaa ijaara faasida ilaa muddo mucayanaba lama sheegin aa muddo mucayana baysan lahayn wallahu aclam bisawaab